ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا بسم الله الرحmaan الraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel walboo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna faafareebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka ridada oo maanta ka dhacay duleedka magaalada xarardheere ee mudug iyo khasaare cadowga lagu gaarsiiyey dagaaladaasi faahfaahin ayaan idinkaga haynaa xildhibaano ka tirsan riddada oo hanjabaad u diray madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan gurguurte kuna eedeeyey inuu doonayo muddo kororsi barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa jeemis iswan oo ah ergeyga gaarka ee gaalada qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya oo ku guuldaraystay inuu axmed madoobe dib ugu soo celiyo magaalada muqdisho kadib markii dhowaan uu isaga baxay shirkii madaxda murtadiintu ay ku yeesheen muqdisho barnaamijka ayaan ku soo gudbin doonnaa wilaayadii islaamiga bakool oo soo bandhigtay lix askari oo toobadkeenayaal ah kuwaas oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka riddada waraysi aannu la yeelanay toobadkeenayaashaasi ayaad dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale maqli doontaan wilaayada jubbada dhexe oo soo gebagabaysay xamlad dacwi ah oo muddo laba bilood ah ay ka waday degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada wilaayadaasi munaasabad lagu qabtay degmada saakow oo lagu soo afmiraya xamladaasi ayaad maqli doontaan kelimaadkii laga jeediyey waa mar kale iyo faafareebka wararka
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
waa hagaag aanu ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna caawa aan diradda ku saari doonno dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada xarardheere ee wilaayada mudug iyadoo khasaare xooganna la gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku maqlaysaan xubintii hadalhaynta waxaana la diyaara walaalkeen maahir maxmed waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa een howlgal ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayada mudug dagaallo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen deegaanka baraag ismaaciil ee duleedka magaalada xaradheere dagaaladaasi ayaa si weyn loogu jebiyey maleeshiyaadka riddada waxaana gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa faano oo sheegtay inay la wareegtay woldia iyo sarkaal lagu qabtay gojom jabhadda hubaysan ee kacdoonka milatariga kula jirta nidaamka abiy axmed ayaa sheegtay inay si buuxda gacanta ugu dhigtay magaalo istaraatiiji ah oo muddo shan maalmood ah uu dagaal culus ku dhex marayay labada ciidan fano waxay sheegtay in magaalada woldia oo ah xarunta gobolka wollo sidoo kalena ah magaalo een istaraatiiji ah ay si buuxda gacanta ugu dhigeen kadib dagaallo culus oo maleeshiyadeedu halkaasi kaga jireen shantii maalmood ee lasoo dhaafay jabhaddu waxay sheegtay in dagaalada shanta maalmood socday ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen boqolaal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda xabashida etoobiya inkastoo aysan faahfaahin intaas ka baxsan bixin ma jiro wax war ah oo dhanka dowladda xabashida ka soo baxay oo ay ku diidayso mise ku xaqiijinayso sheegashada kacdoonwadayaasha axmaarada ee sheegay inay gacanta ku dhigeen magaalada woldia ee caasimadda u ah gobolka wollo ee ismaamulka amhara sidoo kale waxay faano sheegtay in dagaallo culus oo maleeshiyaadkeedu kaga jireen gojom lagu qabtay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada milatariga etoobiya kaasi oo lagu magacaabo yared baryaha waxayna soo bandhigeen muuqaalka sarkaalkaasi oo gacanta ugu jira jabhadda axmaarada muuqaalka faano ay sii daayeen ayaa waxaa ka soo muuqanaya sarkaalka ciidan ee lagu qabtay dagaalada gujum isaga oo waraysi bixinaya dhabarkiisa dambena ay taagan yihiin maleeshiya badan oo ka tirsan fallaagada fano waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa james swan oo ku guuldaraystay in axmed madoobe uu dib ugu soo celiyo muqdisho magaalada kismaayo waxaa shalay gaaray james swan oo ah ergeyga waxaa loogu yeero qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya wuxuuna kulamo saacado badan socday la qaatay axmed madoobe ilaa wareedo ayaa sheegaya in hogaamiyaha maamulka isku magacaabay jubbaland uu iswaan ka diiday in uu dib ugu laabto muqdisho wuxuuna u sheegay in uu qabsanayo doorasho islamarkaana uusan diyaar u ahayn muddo kororsiga uu wato xasan gurguurte james swan ayaa isaga oo faramaran ka soo laabtay magaalada kismaayo xasan gurguurte ayaa axmed madoobe ku dacweeyey qaramada midoobay wuxuuna ka codsaday in ay dib ugu soo celiyaan miiska wadahadalada hogaamiyaha maamulka jubbaland ee taabacsan dowladda kenya ayaa ganafka ku dhuftay dhammaan iskudayadii villa soomaaliya ee ahaa inuu muqdisho kusoo laabto kadibna laga saxiixo waxa loogu yeero doorasho qof iyo cod ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kenya oo sheegay inuusan horumar ka jirin n f d xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kenya lagana soo doorto dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysiga ku haysato ayaa sheegay in dhulkaasi aanu ka jirin wax horumar ah dalka kenya intiisa kalena uu ka haray xildhibaanadan oo kulan ku yeeshay magaalada mombaasa ee waddanka kenya ayaa sheegay in adeegyada asaasiga ah ee bulshada ay hoos u dhaceen marka laga hadlayo dhulka n f d qayladhaanna ay u dirsanayaan dowladda kenya waa tahay maahir intaada ka bixin bal waxaad noo dulmartaa hadalhayntii maanta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay ismaaciil hadalhaynta ugu weyn ee maanta geyga soomaaliyeed ka taagan waxay ahayd isku dhacyo ka dhacay magaalada baran ee gobolka sanaag ee waqooyi bari soomaaliya waxaa magaaladaasi ka dhacay iska horimaadyo u dhexeeyey maleeshiyaadka maamulka shahadala dirirka ah ee puntland khasaare kala duwan ayaana iska horimaadyadaasi ka dhashay marka iska horimaadkaasi laga soo tago dhanka kale hal qof oo shacaba ayaa ku dhintay halka mid kalena uu ku dhaawacmay kadib markii maleeshiyaad ka tirsan maamulka puntland ay rasaas ku fureen dad shacab ah oo kacdoon ka dhigayay gudaha magaalada baran ee gobolka sanaag xubintii cadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inagaynta
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka ayaan ku guda jirnaa qodobo kale oo dhowr ayaa inoo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda waxaana la diyaara walaalkeen suheyb cabdulaahi aadaad umaadsan tahay ismaaciil diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda duqaymo kala duwan ayay saacadihii lasoo dhaafay qidaaca ka geysteen duqaymihii xalay dhacay waxay ahaayeen kuwo aad u xoog badan oo lagu beegsaday teendhooyin ay degganaayeen dad barakacyaal ah warbaahintu waxay ku soo warantay in halkaas ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac tirada guud ee shuhadada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafayna waxa ay gaartay ilaa lixdan iyo labo halka dhaawacyadu oo yihiin laba boqol iyo labaatan kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo laba kun laba boqol siddeetan iyo sagaal halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo siddeed kun lix boqol siddeetan iyo afar kale tiradaasna waa laga soo bilaabo ilaa toddobadii oktoobar kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan eegno saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay fuliyeen mid ka mid ah howlgalladooda waxa uu ka dhacay magaalada jabaaliya ee waqooyiga qidaaca waxaana lagu beegsaday mid ka mid ah gaadiidka wax burburiya sidoo kale weerar qarax ah ayay muqaawamadu waxay askar ka tirsan ciidanka sahaynada ay kula beegsadeen bariga magaalada rafax ee koonfurta qidaaca dhacda khasaare isugu jira dhimashii dhaawac ayaana ka dhashay sidoo kale tangiga nooca meerkaafaha loo yaqaano ayaa xaafadda al junaynah ee dhacda magaalada rafax waxaa lagula beegsaday qadiifadda alyaasiin boqol iyo shan warbaahinta muqaawamada saacadihii lasoo dhaafay muuqaallo kala duwan ayay faafisay mid ka mid a muuqaaladaas waxaa ka soo muuqanaya weeraro lagu beegsanayo gaadiidka ciidanka sahaynada kuwaasoo ka dhacay magaalada baytulaahiya ee dhaca waqooyiga qidaaca khaza ismaaciilow maalinkii tobanaad oo xidhiir ah waxay ciidanka gumaystaha yuhuudda xisaar ay ku hayaan mukhayamka jabaaliya halkaasoo laga soo warinayo inay ka wadaan burburin aad u xoogan deegaanada kale ee yuhuudda ixtilaalka ay ku haystaan xalay magaalada xayfa waxaa ka dhacay weerar loo adeegsaday diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn oo lagu beegsaday mid ka mid a saldhigyada ciidanka sahaynada weerarkaasna waxa uu dhacay xilli halkaas ay ku sugnaayeen boqolaal askari yuhuudda ah oo ay cashaynayeen ilaa afar askari ayay sahaynadu qirteen in halkaas looga dilay toddobaatanna ay ka badan yihiin dhaawacyadu ra-iisul wasaaraha maamulka gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu oo goobta tegay galabta waxa uu sheegay in si naxariis la'aan ah ay u beegsan doonaan lubnaan oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee beyruud dabcan netanyahu waxaa laga dareemayey carada aad ku xooggan ee uu ka qaaday weerarkii xalay oo ahaa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee ciidanka gumaystaha yuhuudda loo geysto muddada uu socdo dagaalka u dhexeeya ururka isugu yeeray xisbullah iyo sahaynada dhanka kale dowladda saliibyadda ee maraykanka maanta bayaan ay soo saartay waxay muwaadiniinteeda ku fartay in gebiahaanba ay faaruujiyaan magaalada bayruud ayna sugin muddo kale tan ayaa loo fasirtay in maraykanka uu ka warhayo qorshaha maamulka gumaystaha yuhuudda uu qaadi doono iyadoo falanqayaashu ay sheegayaan in saacadaha soo socda yuhuuddu ay geysan karaan weeraro arxan darro oo aan kala soocaynin ciidan iyo shacab si la mid ah waxay hadda ay khaza ka geysanayaan xubayntaa kusoo gudmi jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawo halkaas ayaan ku hakinaynaa
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa wilaayadii islaamiga bakool ayaa degmada tiyeglow ee wilaayadaasi kusoo bandhigtay lix askari oo toobadkeenayaal ah kuwaas oo ka soo baxay safka maleeshiyaadka ridada ee ku sugan qayba ka mid ah bakool haddaba markii askartaasi toobada loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga al andulus أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله magacay maybaa leerahay isaaq idowriinoo leerahay deegaankayna godgamaasu murtadiinta maybaa ku kabiirahiin degmada weejid madi hora yaalmaleyna qaaday walgaaladmadii wadanka galaasi ay tahiin mayg baa ku kabiirahiin weejida ku kabiiri meela dhiibownani kafuri meela goobnani aruri lama kuntumi afartanan hogaade hodurana nijey hodur madina nijey tababarka meynananin kafuri etoobiyaan iyo soomaali iska jart oo soomaali in badan iyo tababarka biyaayan marka meelo tababar muddo sagaal bilood ee ka qaadani tababarka dhatismay baa layska baraayahay ada roor iyo buushab iyo walsaas camal ee layska barahay wal faa'iidada kale ee wadaagi ma lahayn madii tababarka dhammaysanay muddo sagaal bilood kadib meelo hubnanaysii goriyaalkii leerahay ah ka shugay iyo meelanaysii dhowr bilood meelo roognay weejida anbay markan anoo shiliday ah oo anoo dulqaad waay macnaha baahada jart iyoonay rafaadka iyo anan dulqaad waay baahada mayba kumidahaytay horta raashin humo iyo caafimaad humo iyo maybaa ku midahaytay daryeelaan yaa ku midahaytay saas darteen ku tawi ee weejidan saadi weejida sanadku ama la roogi kadibna waa gebi ahaanba isku kabayba weerar badan aan hanay qaadi oo hamiin iyo mar wada maraana bahaato may ka tirsanayay geebtilihidaanada ka tirsanay oo weeji roogta yaa ku midahay alxamdulilah ilaahay may baba infuda inaana isku kuba dibna ana hooley qabsadotina muslimiinta dib han la hariir anina adana ilaahay aan kunagdo aylaraatina muslimiintana anan kooy gacmo furugnahay dhawaayan mayba faringaan dira laha iniyo ilaahay ignagadaano muslimiintaas ku dhex galan oo adduunyaada iyo waalidiinta iyo deegaanshu han isku nagadan taa safar lahay hadii ilaahay magaa humawtiriga leera weejida kukooy salmaandeer kutawi wejidaseedi wejid hobanaseedi mausliya kaberi moornaarado oona he saldhiga baalisananay kuus shagun horgobana mele hor dhibo mele gilin gorgo enjejelinasi kunshiling maynasiyan maagle islaamnimadan kubani melilesiin ka jarani ilaa marshis goridalinin koy shaana dhibilay nineer wali bushaananin kuqaaday suuga walaayarko la dhaqaanay walaawo ilaa marshi dhagaalahan ba unuba baanay koy ilaa marshi walaa kadadugsana gali haaniyo hayan hob una dadugunina ilaa marshi goridahan kukuusol yaleer goridasidinino kuusidi suuga daana daana kadhelun nagani ge horona limankan khiyaanan may na erena hoba gorida lisi maulitin lamba shambol dolara bali hadi asan eren shanti boqol dolar baan ikada ibahayti mudlumnimada ku bali hayti ilaahiya hatin hadni reeday saadin alilay mudluminta bajarugna hob ilaahiya er gaalnimadaas uu ku baha ilaahay marshe muslimiinta taleefaan dirsini hana dhawayti saadin aliley ilaahay marshe birruuni roog muslimiinta geekala roog wahay dhawaay ilaahay marshe khayra lahay dhawaay murtadiinti weejidayti akutabi ilaahay inku magan galay haana ka jaraan rafaad idan tori roog aniba ogsan muslimiinta sidii unaaneen dhawaanay sinasin dhawaayaan dhibda mekridahay kooy ilaahay marshe galgisa dhib ma dheefan yaalna yee ogsanna sheedhaas ugu baanga fada isaag duro maalinga liere bay dhowon ardeeda deeganka egi yaalan kun dolar ha in sheegi kunkun doorshadii u dhardeena kunkun koo hadilo egali kunkun dolar yusuf taakiniin ballan qaadi ma usiita arde madaxa aha waa narimidi dembu bay dho urha ku qaadi urigi weejida shaani kunki dolar armidi dembu waay lan ardeeda mari masruufniin hay male madoo sagaalun qaadanima horkel kun ma qaadan wejid hooba koyn hor am gurle shaangne hooba koyn hatin arda idin al faday uga le rig badan ha kooyel ku saylu midun sagaalun ka qaadane arda ibar ko bir rugen ni hen asraade ku bada idin weeri arda gurle gadol gale guriyal oo sodon amal el gade sodon ki hatin madki dem arda galko arda lamigo kale arda wala halaya meelu arda wala suugde ala wala kalaya an halan balanga liya gurigin ah ku qaado ugaawa le reed ilaahay hoob ari arda walaagi dhon arda hoob nagdaan arda an walaan arda in faylahaane ya ugaadi lama sinaya sanadko gurigodi sanadka lama waaba gurigidba maqun sidii maqunaayeen gurigidin amadan loo qaadi hatta likroo gurigin seeka helaasan wasameenta inka jeesiya arda ku fikiraay gurigii madan loo qaaday dhatama dhaaya way makadaaran lan walaa indibo waay ardayday adduunyada ina shafaadeen muslimiinta arday koylis dhiibo ardeeda walaan waa abwayte ogaaw igalli bili ardeeda kun unubaka koyne higaasjee shamboqolala siinqiibiye arday masheerkin shamboqolaha nagday ogaawa mid beengan ina eri ini beengetin unuba korkaana ku gordaana dareemani riid iyaalka iyoona ardayda inaan weydiyo biilido lahay dhawaayo ya ardeeda yan kooy hatan dhibam argohay walhay dhawaay ardeed haani rafaasnaaye ardeed aradi an ikil rafaasnaayen inihas dhiibanoo kooyanoo rafaadki haku bahan gaaladaas galanti haku bahan ya argda-ada ilaahay inku tuuge andool yaro idin diranaysaan ama ma ka shaqayso gabu kuwa dolow leera askugu shaqaysido may iduufiyay shiidhaan yoontay jinka iduufi limunta oo waa naradka mawseeti leeraayo shiidhaan ay galayhin yoo ka duufay saasa miiligaseedi degmada weejid madiuna saanay manahanin gudbay harada mawseet oo saldhig oroosa mudana miiligasaadina war oo shaqee oo hataan saase oo miileeh owdin male intiin tukorana gorin horumaysiina horna shagana horma igeliina markan halka may haayahin anhe langurlaana lahaahin dooro omin lekere waxaan gabkula isku seeday wala isku aamay suugila dan iskure dan lee kaarka ee ujee inka gudi mooshumaay ay un hebeesanin inshay elenka adduunsi dhan waxaa meebrosan gurijee leere una dun meelishayne waa unugu fayidne oo wax ku dhaafna male bogna gooyi yoontay adduunyalaanya yoontay rafaad mara kale wax ku dhaafna male beesa oo una lili been sheegay beesaa salasan seneeri waayni madan walaa may nagatayin walaago gabko raambu wala oo gabiil gabiil iyo walaasle haayna madan hoob walaa yarkoo bad ina doorsay madan guridii oon tolaas bada ku hoobiya un horraama gurraas waanay limantale maa qarkan gubaday madan maagahe baasi elenke adkooti wala ambati mushma bilashay mabane wala ambati bhowayde madan ari haladan samasiin ka eh siin kunta i olaasana galle madan saasa madan halkan ay madan qatu madan me madan kan loo faday oo dadku muslimiinta adkooti ku dhaha bati koos ku dhaha galay gali ilaahay ay fuuday madan saasa geegata kooy burun kooy si sharfle in ka dhawaay qiyaas laanta wala in dhimi oo may sawalan jara in taas leem arnay si sharfle in ka dhawaay rid limantaasi may faringa endiray elenke horta rafaad ka na waawigiya maag ay miilinka bogna gohnaane nafa nafa ma adaabto maag nafa miili maag rebat mashmoyo ku hayang male in isku koyano muslimiinta isku dhahgalaano adduun shukubsadana yar fade maagay isaag deer aadin yelere walay ma usleyti ahay weejida roogi marka anak biilayna reer baadi ahay walagaa ku tabi weejid ma usleyka nagdi ahay goril meelinniisi dhibme dheef mangaran ini muslin lay ku dhakano gaala lay ka dhakanoon yanagani yagana iska anfa waayni lamasina iyo meeli gorig kolankaana kag jari gorigini gorillan kooleniinkadi ahay lansheeqa noo qaadi wala dhawaasana masheera qaadaasana kooya migil duurka laaku gubii howaal meebataal hunguri jeyd hungurin horma kahelna aakirbeelay midi keelnima hunguri horma kahelna hungurini kueri koley wal muslimnimada linoog biyawda ahay mahun gurba majarin muslimnimadii madan koo inusku naqdana gali walayna aalsho umbaguayni weerarko una laniigaadi jari weerar una qaadni majar weerarka laniigaadi weerarko ciidamo badan oo harado e iyo hayti aman hamiinga iyo weerar laniigaadi weerarka isugaayna lankii wala kadideere kadideere kana nasiibsaday aba madi waa baryayba aawkii madi ooganta ka dhimatan gaal bakti hadarfadandana galli waagasi ka dhatamba ooba goriil noogaadin alhamdulilah la erni dagaalkas kadib se muslimiinta dhatiya kaseeda sanga lahayni geeki deegaankii borunliro sifaylelani kadhoay muslim yeelna sifaylelani kadhoay intii reed jiraano gaaladan ilaahi ha ku saldara ilaahi inay gubiyo fadaan muslimiinta juhan bahan gaala in muslimay walkale muqodhahoy diinta barni ere ina dhabaytan ogaani innaas kuukubattan ilaahi jihan naga tanga fadee
نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ah ayaannu ku guda jirnaa munaasabad ka dhacday degmada saakow ee wilaayada jubbada dhexe ayaa lagu soo afmaray xamlad dacwi ah oo wilaayada jubbada dhexe ay muddo laba bilood ah ka waday degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada wilaayadaasi ugu horreyntii munaasabadaasi waxaa ka hadlay waaliga wilaayadii islaamiga jubbada dhexe sheekh cali darwiish بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وبعد إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام على الله أيانم هذا علينا سبحانه وتعالى اللي إنوسو رجليه khitaamka maanta aan u fadhinno oo khayr iyo wanaag fara badanno uu inoogu horreeyey muddo laba bilood inoo soo socday ilaahigii inoo suurageliyay ayaan u mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala allah ayaan uga mahadcelinaynaa nicmooyinkiisa faraha badan ee uu nagu galladaystay oo aanan soo koobi karin cadad ahaan iyo tir ahaan aanan soo koobi karin sida ilaahay buu inoo sheego in tacudduu nicmatallaahi laa tuxsuuha waxaan soo koobi karna maahan addoonka keliya waxaa waajib ku ah nicmooyinka ilaahay uu siiyey kuwa uu og yahay uu dareemayo kuwuusan ogeynba inuu ilaahay uga mahadceliyo ku shukriyo yaana laga rabaa haddaan ilaahay uga shukrino oon uga mahadcelinana ilaahay subxaana wa tacaala wuu inoo siyaadinayaa sida ilaahay buu inoo sheegay lain shakartum la asiidannakum walain kafartum ina cadaabi la shadiid ilaahay aan weydiisanaynaa kuwa ilaahay ku shukriya inuu ilaahay inagu dara waxaan ilaahay ka magangalaynaa subxaana wa tacaala kuwa nicamkiisa ku kufriya ilaahay inaguma dara bacda xamdilaahi jazaakum allahu khayran walaalaha ducaadda akhyaarta ee culammada ah ee hor fadhiya waan idiin mahadcelinaya jazaakum allahu khayran wakhtigiina qiimaha badan ee qaaliga idinku ah oo aad ilaahay dartii u bixiseen idinkoon ujro cidna kaga rabin ilaahay iyo aakhire aad ku doonayseen ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka aqbalo camalkiinana ilahay ikhlaas ha idinkaga dhigo subxaana wa tacaala saaad ogtihiin xamladan hadda walaaluhu ay sheegeen oo isimkeedu uu ahaa kun caaliman aw mutacaliman shacaarkeedun uu ahaa qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii muddo laba bilood ahay wilaayada jubbada dhexe ka socotay labadaa bilood ilaahay yaa ku mahadsanoo nabadgelye iyo amni iyo istiqraar inoogu dhammaatay soo sidaa maan wa culaysa miyaad dareenteen allah ayaan uga mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala maalinka ugu horreysay gobolka aad soo galayseen yaan ilaahay weydiisanayno lahay ilaahu khayr iyo wanaag inoogu dhammee alxamdulilah ilaahayno baryadeenni wuu inaga aqbalay nabadgelyiiyo amniga inoogu dhammaatay muddada labadaa bilood cilmigana dee dadku markay xambaaraan da-doodu yaraan iyo weyninba ilaahay agtii miisaan iyo qiimu ku leeyahy cid kastoo ilaahay kitaabkiisa xambaarta ilaahay agtiisa miisaan culusiyay ku leeyihiin rag dhallinyaro waxaa tihiin wujuuhdoodu ee shabaab ah oo qurux badan maca daalik haddana rag culamaa tihiin oo ilaahay kitaabkiisa xambaarsan waxay socotay muddo laba bilooda oo kasoo bilaabanaysay bisha safar tobankeeda kuna eg maantoo taarikhdu ay tahay rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lixda muddada labada bilood waxay ka socotay afarta degmo ee gobolkeenu uu ka kooban yahay magaalada bu-aale magaalada jilib magaalada saakow iyo magaalada salagle afartaa degmay ka socotay degmooyinkaa tuulooyinkoodaa culays la saaraya xamladu inta badan waxay ku wajahneyd dacwatul aryaaf ay ahaydoo tuulooyinka iyo miyigay ku wajahneyd oo dadka reemiyiga xoolaqatada yaa lagu dhex jiro oo dacwada la gaarsiinaya bifadli illaahi waraxmatihi tuulooyinka taqriirka sida hadda laiigu soo gudbiyey tuulooyinka la tagay ama maqaro waaweyn ha noqdeen ama kuwo yaryar ha noqdeen meelana maqar ahaana loo joogi jiray meelana waa lagu faalali jiroo fallaariyaa loo diri jira soo saameen raga aadi jiray oo soo booqan jiray waa la soo laaban jiray haddana rag kalea maalinka la diri jira oo soo laaban jira tuulooyinka markii laisu wada geeyo waxaa laii sheegay boqol iyo lixdan iyo shan tuulo oo gobolkan ka mid a jubbada dhexe ziyaaradiina iyo booqashadiina inay gaartay ilaahayaa subxaana wa tacaala ku mahadsan boqol iyo lixdan shan tuulo oo dad muslimiin ay degayihin qaarkoodna ay babilation fara badan ku nool yihiin qaarna laga yaabo dad kooban inay ku nool yihiin dacwada in la gaarsiiyo waa arrin khayra oo wanaagsanoo ilaahay subxaana wa tacaala aan uga mahad celinayno bulshada dacwada la gaarsiiyey afraadda tirokoobkoodana loo soo gudbiyey waa toban kun toddoba boqol sagaashan iyo shan qofood dadka aad la kulanteen ah, tiro aada u fara badan wey tiro aada u fara badan wey toban kun iyo toddoba boqol sagaashan iyo shan ruux oo muslimiina oo ilaahay kitaabkiisa loogu yeeray oo dacwadii nebi maxamed loo sheegay waa wax weyno waajib weyno aada inaga rideen ilaahay yaa uga mahad celinaynaa uma idinkana waa idinkaga mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran dadaalka iyo juhdiga faraha badan aada bixiseen si aad ogtihiin dacwadan iyo ummaddan khayriyadda iyo wanaagga ilaahay uu ku sheegay wax aan ku mutaysanay waxaa weeye waa dacwadda macruufkaan farayna iyo munkarkoon reebayna wey ilaahi subxaana wa tacaala waatuu yihi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas maxaan khayrulumma ku noqonay ummadaha maxaan ooga khayr badnaanay yacni macruufkaan faraynaa munkarkana waan reebaynaa sooma haddii macruufka la fari waayo munkarkana la reebi waayo khayriyadda miyaan helaynaa jawaabta waa maya ma helin waxa ilaahay uu nagu manaysto ummaddan khayrka ku siiyo waxaa weeye in macruufkana dadka aan farno munkarkana aan ka reeb marka waxaan idinka doonaya insha allahu tacala idinkula dardaarmaya qof walba ehelkiisa markuu ku noqdo macruufka faridiisa inuu wada khayrka inuu wada ummadda diinka loogu yeera waxaad arkaysaan maanta ummaddeena dhibaatada diimeeda ay qabaan waad aragtaan dadaalka iyo juhdiga faraha badan ee la bixiyey wixii hadda ka dambeeyna insha allahu xafladdii waa inoo xiran tahay ballanteenna waa ilaahay kitaabkiisa oon ummadda gaarsiina soo sidaa maan meel kastoo aan joogno soo intaa diyaar uma nihin xil wilaayada keliya saaran maaha waa xil ummadeed ummadoo dhan wada saaran yahay gudashadeeda marka aanu wada istaagno jazaakum allahu khayran sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay mid ka mid ah ducaadii macalimiinta ka ahayd xamladaasi dacwiga jubbada dhexe waa afar degmo degmada jilib degmada bu'aale iyo degmada saakow iyo degmada salagle xamlada muddadeedu waxay ahayd laba bilood bil waxaan ku soo jirnay degmada jilib iyo degmada bu'aale tuulooyinkoodii haddaan wax ka xuso tuulooyinka degmada jilib oo aan xamlada ka wadnay waxaa ka mid a tuulada hargeysayerey mareerey shaangara fungamoyo kalanje gaduudey hilashiid barakimajindo waxaa kaloo ka mid a dhaay barwaaqo lugooshow buula barwaaqo kala guur ceel muslim iyo kuwo kaloo fara badan ayaa ka mid a dhanka bu'aale waxaa ka mid ah tuulada caanole qardhaale raaxole waxaa ka mid a hurufle farbitow manaane kaskey iyo kuwo kaloo fara badan deegaamadaas aan soo sheegnay oo ah degmada jilib iyo degmada bu'aale waxaan ku soo jirnay muddo bila degmooyinka saakow salagle ayagana muddo bila ayaan ku soo jirnay tuulooyinka saakow haddaan wax ka xuso meelaha aan dacwada ka soo gudanay waxaa ka mid a baqadey waxaa ka mid a gaduudey waxaa ka mid a lowbuul masaarweyn dhanka salaglana waxaa ka mid a barowdiinle gaagura kotey iyo afarey dhulkaas ayaan soo marnay dhammaantoodna waxaan gaarsiinay duruustii loogu talagalay oo ay ahayd maraatibuddiin islaamka iyo arkaantiisa iimaanka iyo arkaantiisa ixsaanka ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahay macnaa laa ilaaha ila allah waxaa ka mid ahay arkaanu laa ilaaha ila allah shuruudu laa ilaaha ila allah ayaa ka mid ahay towxiidka iyo qaybihiisa ayaa ka mid ahay waxaa ka mid ahay shirkiga iyo anwaacdiisa ayaa ka mid ahay faatixada ayaa laga soo saxay dahaarada ayaa la baray si camali ah salaada ayaa la baray si camali ah ataxiyaadka ayaa laga saxay waxaa loo akhriyey kutubada alwaajibaad almutaxatimaad iyo kitaabka duruusulmuhima si gaara waxaa loo baray meydka sida loo diyaariyo sida loo dhaqo sida loo karfaniyo sida janaasada loogu tukado waxaa kaloo la baray akhlaaqiyaadka wanaagsan ayaa lasoo baray waxaa kaloo jiray muxaadaraad fara badan tajamucaadaa jiray waxaa jiray toolweyin oo dugsi aan lahayn oo macalimiin loo qabtay dugsi laga as-aasay intaasoo dhan ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaa sidoo kale isaguna halkaasi ka hadlay malaaq biyey axmed oo ah guddoomiyaha nuqabada wilaayada jubbada dhexe bacda salaam mahad allah iskale allahaasoo nagu galladaystay nimcooyinkiisa faraha badan ee aan la soo koobi karin nacam bilowgi dhammaad aan leen oo la soo koobi karin allaha nagu galladaystay aan u mahadinaynaa way u weyn tahay islaamnimada nicmada maanta aan haysanno ee aan ku jirno waxaa lagu gaaray ee loo istaagay jihaadka naf iyo maalna lagu bixiyey iyaan maanta midda aan haysanno iyaan gaarnay ilaahayna gaarsiiya iyaan ugu mahadinaynaa soo dhaafiyey marxalado badan oo dhibaato ah dadku waa isdilayaan darisda lasu dilo in la soo gaarsiiyey midaan maanta annagoo kitaabkii sunnaha ku dhaqmayno haddana macruufka isfarayno xumaanta iska reebayno ilahaasaan u mahadinaynaa bacdaa mahadda alle waxaan u mahadinaynaa xarakatu shabaab mujaahidiin oo juhdi badan ku bixisay in ummadda maqaasidu shareeca ay u ilaaliso maxaa yeelay ummadda haddaan la ilaalinin in laftooda iyo maalkooda cirdigooda iyo sharaftooda in loo ilaaliyo waa shay min addiin ah maddii jihaad loo istaagay iyadoo dhinaca jihaad ka jiro cadowga la dagaalamayo iyo haddana ummaddii in jahliga laga saaro waxna la baro ay qaadatay xarakadu ma aha markii ugu horreysay xamlad dacwiga ay qaado marar badan intay joogtay way socotay ugumana dambayn doonto haddana xamladan dacwada ee laba bilood socotay ee walaayaadka annaga haddaan nahay maxaa walaayada jubbada dhexe walaayadan waxay kooban tahay afar degmo waa bu-aale iyo salagle iyo saakow iyo jirib ilaahay ayaa ku mahadsan intaba cadow ma joogo taas waa mahad oo ilaahay aan ugu mahadinayno ilaahay waxaan ka baryaynaa walaayad kale in cadow ka qaado insha allah waana ka qaadi doonaa taas marka aan koobo xamladan dacwada ah oo ahayd kun caaliman oo mutacaliman walaayadeenna gobol iyo degmo intaba markii awaamirtii xarakada ay soo fartay way u istaagtay ilaah ayaa ku mahadsan maanta waxaan joognaa gebagabadeedii waxaan leeyahay walaayadeena waaligeen u sarreeyo iyo maxaafadooyinkeeda makaatiibteeda o dhan waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran sida aad u istaagteen ummadda amarkii amiirka soo faray aad u gudateen u gaariseen waad ku mahadsantiin ducaaddan inta fadhido iyaguna waxaan leeyahay muddo laba bilood dhabar adeegay samray guryahooda ka maqnaa waxaan idin leeyahay horta ajar saasa marka hore waxaan ilaahay idinkaga baryaa maalin aan maanta ka baahi badantiin mid khayr u ilaadinsiyo ummad walaalihiina ah oo baa dhibaataysan baahan gaajaysan gaajadu raashiin ma qofka bini aadmiga wuxuu ka kooban yahay ruux iyo jasad ruuxda waxay ku nooshahay cibaado jasadkana wax la cuno ummaddii ayaa waxaad gaarsiiseen inaad wax bartaan waxna fahamsiisaan hadda waxaa la sheegaya dad badan oo aaminsana fikrad qaldan oo lagasoo laga soo reebay maxaafadan waxay ka kooban tahay afar degmo xaqiiqdii waa afar degmo oo waaweyn degmo waliba ay leedahay dhowr boqol oo tuulo hadda waxaa dacwo la gaarsiiyey boqol kow iyo toban tuulo afarta maxaafado maxaafada jirib afartan iyo sideed tuulo maxaafada saakow soddon iyo laba tuulo bu-aale sideed iyo toban tuulo salagna saddex iyo toban tuulo ayaa dacwo la gaarsiiyey xaqiiqdii dadkii gaarsiiyey iyo xarakadii soo amartay iyo walaayadii iyadoona qaadatay u taagneyd intaas intaba waxaan leeyahay miisaankii la adinku kabo ummaddana mar kasta waxaan leeyahay walaayada ama xarakadeenna meesha ugu badan ee ummadda maanta laga haysto waa dacwada maxaa yeele cadowga markuu soo duulay wuxuu u soo duulay dagaal qori la yimid qorigii waxba waa ku qaadi waayey nimankan ugu heerarsan ee murtiyiinta jooga maalooyinkii weynaa ummaddu waxay ugu yeeraan baadil xarakaduna waxay ugu yeeraysaa xaqa xaq iyo baadilna ilaaha hore u sheegay xaq unbaa aad guulaysan doon ugu dambayntii waxaa halkaasi isaguna ka hadlay sheekh cabdulaahi nuurudiin oo ka mid ah culamaa udiinka wilaayada jubbada dhexe
نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله ما بعد فقال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر الآية آية الأخرى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إيه إلهي بما تسكال سبحانه وتعالى نو كل مكان كان سكوغونا إمادني نسي نعمة الإيمان هذا نو قال ليس دتكي إلهي أمانة ولتكن منكم أمة يدعو الخير وبط الذين كهلا oo dadka u sheegaysa khayrka macruufka faraysa shartana reebaysa ilaahay markuu wuxuu ku tilmaamaa dadkaas dad muflixiin oo liibaani dhanka kale ilaahay wuxuu tilmaamaa subxaana wa tacaala ummadeenna inuu tahay khayr ulumma sababta uu khayr badansinay tahay ta'muruuna bilmacruufi wa tanhuuna cani lmunkar macruufkana waa faraysi munkarkana waa reebaysi marka dadka waxaa lee sheegay dadkii barnaamijka isu taagay dacwada reebo inuu yahay waa liibaan meeshii ugu weynaad shaqadii rusushii qaban jireen waa shaqo ka mid eh marka waa shaqo ka mid eh sababta ummadda haddii la iska sii daayo ilaahi wuxuu tilmaamaa wattaquu fitnata laa tusibu dalamu minkum khaasa dadkaan xumaanta suubinaya in loo helo dad macruufka fara makorka ka reebo haddii la waaya musiibada ninka fiican in ninka xunba waa wada asiibaysaa waa camimaysa ha waa camimaysa saas darteed marka liibaankii meeshii ku juri baa marka ilaahay marka idin waafajiye nawada waafaji marka waxaa loo baahan yahay marka doorashada horta anaba iskeen ilaahay baa iskale doorashada ilaahay ku doorta horta in lagu shukriyo in lagu yidhaha warkaale ummaddan wax u soo sheeg waa doorasho oo ilaahay xaggiisa ka imaaday marka waa inay marka lagu mahadiya lagu shukuriya ha lagu mahadiyo oo lagu shukuriya dee guryahaada meelaha iska joojoogi lahaay warkaale soo faa'iidaysa qofka marka wax sheegaaya hadallada sheegaaya naftiisay ku laabanayeen naftiisay ku laabanayeen sababta waxaa jira waxyaalo badan oo adiga dhaqankuu ahaan lahaay laakiin dee ummadda la hortaagta ka wareeganaysa marka marka waa nicmo oo marka ilaahay macnaha nicmadaas marka waxaa loo baahan yahay marka in lagu shukriyo kow arrinkan horta sida hadda shicaarkaba hadda daaciga sheegay ninka horta ummad wax faraayo horta inuu noqdo nin aqoon leh in horta isdhisna wixii noo dhima iska waxay waa nudqada koobaad nogula baahan yahay nudqada labaad al-itqaanu alcamal shaqada inuu loo qabto si sax ah ha qofka sida wuxuu sheegaysa aadaab iyo maxaa kuu sheega xigmaa jirta ha marka sax leh qalad alla sheega ma aha laakiin aadaabta dadka lagu waajahayo aadaab dadku lagu waajahayo bilaa dukaan ilaahay abuurta isagaana yaqaana weligeed afxumada waxay ka imaadaa ninka qalloon xaggiis in marka adi lagaa helo marka haddana usluub oo nin dadka soo jiidan karo dadka soo dhawaysan karo noqon nudqada kale inuu la hela ikhlaas waxa sheegaysa ina kaa noqonin walaayaa ku dirti insaanaa lagu yidhi waa lagu diri in kaa noqonin adoo fulinaa shaqada walaayada haddana wix ikhlaas kaa noqdaa alla dartiis kaa noqdaa sababta waxaa la yidhaha kelimada intii ka soo baxda qalbiga ummad waa ku intifaacda ha la yidhaha laakiin haddii ka soo baxda carabka ummad kuma intifaacda ha idaa kharajat ilkalima fi lqalbi taqacu fi lqalbi yaa la yidhaha wa tu'athir hadduu qalbi ka soo baxda qalbigay ku dhici waana saamayni hadduu carabka ka soo baxda taqacu fi ludun walaa tu'athir baa la yidhaha ha walaa tu'athir ina marka nagala helo marka ikhlaas waxaa qabanayna wax qalbigeenna ka soo go-ayo noqdaan waxaa kaloo naga la rabaa waxay sheegayin annaga inu ku dhaqanno annaga ina naga muuqdaan ha dadkii hore waxay ahaayeen dadka ika usluubkooda iyo dhaqankooda baa dadka iskii ka qanci jireen intii hadalkoodaba la gaarin hadalkoodaba la gaarin marka waxaa marka nogol waxyaalo badan baa marka nogol baa insha allahu tacaala marka ilaahay baa khayrkaa idiin doorti in hore loo sii wada qofka inuu dariiq ilaahay subxaana ku hanuuninaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii saxiix ku qoran عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر فإن البر يهدي إلى الجنة رجلك كما يسوي أنا شيء حتى يكون عند الله صديقا ليه وروحان لازمتين رنتو ها ورنتو لازم عليه بصدقي فإن الصدق يهدي إلى البر وأنا كلمة البر وكلمة جامعة إلهي ورسولك عليه خير ربك وقالوني ليس فإن البر يهدي إلى الجنة beriin waxaa ku hageemina jannaa ku geynaa ha marka uu leeyahay rasuulka kamasuul ninka ka mas-uulaaya inuu run sheegaaya ilaa ilaahay agtiisa looga qoro sadiiq ha nin run badane waa faciil waa nin run badane intii looga qoro shatriga daba xadiidka waa cagsi marka waa cagsi iyaakum walkadiba faina alkadiba yahdi ila alfajuuri faina yahdi ila annaar war beenta ka digtoonaada war beenta waxay ku fajirnima faajirka kelimadaas waa kelimatul iidana jaamica fajuur xumaanoo dhan ay kuu kaxaynaya waliba kuga hanuuninaysaa xumaanoo dhan ay kuu kaxaynaya ha ha xumaantiina inalfajuuru yahdii ila naar marka marka naar lagama kaca insha allahu nudqada kale asidqu inuu ku dadaalna intaasaa kusoo gebagabaynaa wallahu aclam billahi towfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa wanaga intaa
فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى